haddaba guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samater ayaa noqotay kusimaha madaxweynaha soomaaliya kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u ambabaxay dalkaasi isutaga imaaraadka carabta waxaa sidoo kale isna dalka ka maqan guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe arrintan ayaa ah mid taariikhi ah waana markii ugu horreysay ay soomaaliya kusimo madaxweyne ka noqoto hogaamiye dumara muhiimadda ay arrintani leedahay ayaa waxaa muhiimadda taariikhiga ah ay leedahay inay xildhibaan sacdiye yaasiin samatar noqoto kusimaha madaxweynaha ayuu haaruun macruuf ka waraysay kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samatar
haarun waan ku salaamayaa asalaamu calaykum walaalo walaahi waan ku faraxsanahay inaan hadda bosishonkii ku-xigeen guddoomiyaha inaan matalo oo maqan misana madaxweynihii oo maanta ka dhoofay waddanka inaan kusimo sii ku noqdo waa ku faraxsana anoo ogaa dastuuriyan inay tahay oo qof kasta qof kalena sii noqon doono horeyna saas oo kale bosishonka saa u ahaa haddii guddoonku maqan yahay guddoomiyuhu maqan yahay madaxweynahan maqan yahay inuu dee matalo horeyna ay u jiri jirtay marka laakiin in ay igu sinto waayaheyga waa ku faraxsanahay walaalo maasantaha maxay kaaga dhigan tahay adiga iyo gabdhaha soomaaliyeed ee kaleba
wallaahi haaruunow aniga waxaan aaminsanahay wax hadda aad u weyn oo lala yaabo ilama aha run ahaan markii aan nacam fiiriyo laakiin dee inay posishinkaas uu yahay posishin dastuuri ahaan dumar iyo rag u siman inay tahay ayaan anigu aaminsanahay maantana anoo qof dumarah aan meesha ku matelayo oo dee dastuurku ma sheegayo dumarku ma qaban karo laakiin hal mid oo baraarujin ah oo aan dumarka soomaaliyeed leeyahay waxay tahay gaabis ay dumarka ka gaabiyeen oo maanta inay ra-iisul wasaare ahaadaan inay guddoonka laftigiisa ay qabtaan oo guddoomiyaha ay qaadan karaan laakiin aan waxaan aaminsanahay in annaga ka gaabinay waxaan kaloo aaminsanahay ragga soomaaliyeed wax quurid la-aan inay jirto ereygaasaan ku fasirayaa marka ma aha wax weyn oo dumarku aysan qaban waayeen ma aha gabdho dumar iga cilmi badan baa jira iga waaye aragsan baa jira siyaasad iiga horreeyey baa jira marka waxaan nacam leeyahay waa wax caadi ah oo qof kasta qaban karo anna waa uga mahad celinayaa dadkii doorashadeydii iyo maanta bosishonkan joogo igu gacan siiyey gabdhaha iga dhalinyar iyo kuwa iga experiencisamna waxaan ku baraarujinayaa inay tan iyo mid ka weynba ay qaban karaan waa gartay hawsha hadda laba xil baad isku haysaa hadda laba xil baad isku haysaa kusimihii guddoomiyaha aqalka hoose iyo kusimihii madaxweynaha ummadda soomaaliyeed bal ka waran sidaad u aragto adiga arintaas iyo hawshaadii waxay ka bedeshay jadwalkaagii maalinlaha ahaa
midda koowaad waxay ka bedeshay inaan ku faraxsanahay dumar aad u badan hadday xildhibaana yihiin sarantara yihiin siyaasiyiin hore yihiin nacam ii hambalyeeyeen maanta qaarkood aan isla qadaynay in badan aan is aragnay farxaddaas ay markaa dareemayaan anigu ay farxad gelinaysaa midda labaadna dee bosishonka aan joogo maanta waxaan ogaa waa temberary madaxweynaha laba beri u maqnaanaya guddoomiyahana laba beri u maqnaanaya wax weyn oo hadda aniga tayada kor iiga qaaday ma aha laakiin inaan aaminsanahay bosishonka aan joogo kan guddoomiye inaan beri u sidqi karo oo qaadan karo gabar kastoo soomaaliyeedna inay qaadan karto kaa mid kasii weyn marka dhiirigelin bay ii tahay iyo wax iska kay bedelay aniga oo culays hadda isoo fuulay aan leeyahay gabari ma fuuli karto qof dumara ma fuuli karaan inaan aniga aan bruuf gareeyey baratikalina aanba u haayo wax weynna inaysan ahayn intaasna waxay iska kay bedeshay dee corgimintay ii tahay iyo dhiirigelin waa gartay goormaad ogaatay sidee kugu soo gaartay
maya haarunow dee dastuuri ahaan waan ogaa guddoomiyuhu markuu baxo inaan guddoomiye ku-xigeenka oo bosishonka sii hayo haddana dee waxaan ogahay xeer hoosaadkii dastuurkana wuu qabaa meeshii guddoomiyaha looga tegi lahaa madaxweynaha maadaama uu shalib noo sheegay inuu baxayo maanta maanta inaan dee posithonkii uun aan sii joogo marka ma aha wax weyn oo in laisku sheeg sheega ah waa in yaroo dastuuri ah waana la fahmayaa macnaha xuna waan ogaa waaye maanta waxay kale arintani ku soo aaday maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka ama ciribtirka xadgudubyada ka dhanka ah haweenka haddii aan fursadda ku siiyo bal ka hadal muhiimadda xuska maalintaas iyo sidii looga hortegi lahaa xadgudubyada gabdhaha iyo haweenka soomaaliyeed ay la kulmaan
aada iyo aad baan umahadsan tahay run ahaantii maalinkaas inaa maanta i weydiisay waa kaaga mahad celinaya in ilaahay isku soo beegay oo maanta ay tahay maanta ay tahay maalin si haddii loo fiiriyo mas-uuliyad qof kasta ay ka saaran tahay oo inaa xasuusatid adigana aan kaaga mahad celinayo anigana fursad ay ii tahay xadgudubta yaalla adduunka mas-uuliyadda ugu weyn waxay naga saaran tahay qof kastaoo fahmaya oo maanta nasiib u leh inuu dhegaysto inay wax jiro tahay cidii aysan ma aragtay inkiri karin maalin walbana ay dhacdo horta xadgudubka dumarka ama ha ahaato midda ugu fudud waxay tahay gabar wax soo baratay oo bosishon kasta qaadan karta baa calaacalaysa bal adiga marka waxa isku miisaantaa isku eegtaa midda la kufsanayo oo dilka loogu daray midda iyada oo uurle wax lagu samaynayo meelaha gubanaya dhibaatada dhacaysa wax kasta oo dumarka ku dhaca oo xadgudubka ay tahay inay tahay wax aad u badan oo mar kasta waddankeena ka dhaca oo aan haruunow codsanayo sharciyadeedii xataa qaarkood inaan baasgarayn weynay oo run markaan kuu sheego la baasgarayn waaye markii hadda baarlamaankii hore ahaa oo aan ku jiray anigana maanta aan jecelahay aan kasii faa'iidaysanayo oo aan cod dheer ku dhahayo in laga shaqeeyo oo sharci loo sameeyo ayadoo dad muslina aan nahay ayadoo aan ognahay waxa la samaynayo diinteenna xataa inay wax ka baxsan ay tahay haddana ay everyday dhacdo wadaadadu u jeedaan dadka aqoon-yahanka u jeedaan dadkii sharciga gacanta ku hayan ay u jeedaan aan weligeedna wax laga qaban soomaaliya meelaha ugu liidato aan ku tilmaami karo marka aad iyo aad ayaa umahadsan tahay waa wax aad iyo aad u ah waxa dee mas-uuliyad la la beerdareeyay oo aan laga shaqayn ay tahay ayna u baahan tahay in lagu dhaqaaqo waa gartay maxay tahay mas-uuliyadda hablaha iyo raggaba saaran si loo ansixiyo shuruucda aad sheegtay ee ilaalinaysa kana hortegaysa xadgudubyada oo aad sheegtay hadda ka hor inaad ku guuldaraysateen inaad ansixisaan sharcigii la dagaalanka ama ka hortaga xadgudubyada haweenka maxaa ka bedelan waktigan oo idiin suurto gelin karay kula tahay in aad shuruucdaas meel marisaan
wallaahi marka hore waa lagu guuldaraystay sababta loogu guuldaraystana waxaa keenaya dhaqanka soomaalida anigu inta keliya aan ku saleeyo waxay tahay soomaaliya waxay leedahay dhaqan aan dhaqan fiican ahayn dhaqan fiicanna waa leenahay laakiin dhaqankaana dhinaca xun ayaa soomaaliya ku dhaqantaa hadday qabiil tahay iyo hadday tahay maanta intii wiil uu gabar qabsado oo uu fara xumeeyo in ay waxa ugu fudud ay tahay in ama gabadhii la dhaho la qariyo aamus la dhaho dhibaato aan loo arag sida haddii wiilka wax dhib ay ku dhacdo loo waaweyneynayo oo kale taasuna ay tahay dhaqan soomaalida keliya u gaaree aysan ahayn wax diin ah midda ugu badan waxay tahay haddii la keeno tii shareecada uu ninkaas uu dilo xataa inaan la ogolayn in gabadhii looga aargudo marka su-aasha ay weydiisay maxaa ka bedeli kartaan dagaalkii hore aan ku jirnay ayaan sii laba jibaaraynaa dagaalkii unbaa sii wadaynaa u malaymayo dee inaa hadda anna ka hari doono meesha qaylada ayii gaari kartana aniga waxaan ballan qaadayaa maadaama bosishonka dumarka ugu sarreeyay maanta aan joogo inaan sii wado su-aasha kalan ku weydiina waxa weeyaan abaaro ba-aan baa waddanka ka jira boqolaal kun oo qof ayay saameynayaan malaayiin bay saameeyeen maxaan ku idhaahdaa sidee ay tahay in looga jawaabo dadkan ay abaaruhu saameeyeen gabdho iyo dumar fara badan baa ku jira una badanba runtii dadka soo qaxaya magaalooyinka hadda imanaya jawaabtaada
aad baa umahadsan tahay haruuno waa midda maalin kasta maanta ugu dambeysay waxaa jiray shir yar oo ka hortagaa looga hadlaayay oo soomaaliya markay abaar dhacdo waxa ugu horeeya oo ugu jilicsan ay waxgaaraan waa dumarka iyo carruurta waxa ugu badan haddana oo ay dhibaatadan ay ka timaadaana waa masiibooyinka oo dabiiciga ah abaartiyo roobkiioo la waayo oo waxa xag alle ka yimaaday laakiin mar kasta annaga waxa dadka la isku dayaa markay waxaasu dhacaan in markaasito ama raashin la doono ama biyo la doono laakiin soomaaliya dhaqan bay u noqotay inaan laga sii fekerin marka aniga maanta waxaan rabaa weydiiska ay weydiisayna waa ku mahadsan tahay abaaraha idinka waa maqlaysaan oo waa la arkayaa laakiin waxaa u malaysaa dadka inay daaleen oo wadaadadii inay daaleen oo dadka awalba u nixi jiray aan uga mahad celinayo mar kasta dadka ugu safgarayn badan waxay ahaayeen wadaadada laakiin hadda dumarka dibadaha jooga oo iyagu ilmahoodiina iskuol u haystaan waxay cunaanna u haystaan in keliya ay maanta ogaadaan oo aysan ka harin in mise hooyo cunugeed intay waxay siisa weyday dhabteeda ku dhimanaya sawirada qaarkood meelaha qaarkood haddaa aragtid wallaahi damiirkaaga ma maaragtay ma ku siinaya inaad sii fiirsatid marka maxaa laga qaban karaa waxaa laga qaban karaa horta emergency case dhinacay doonta ha ahaato meelaha ay ka jiraan qoraxda oo waxay harsadaan xataa aysan lahayn meelaha loo soo qaxay daawooyinkii cuntadii ay cuni lahaayeen oo markaa dadka markuu jirado sii jiradaan dee wixii shalay aa cunaysa adoo caafimaad qaba ma cuni kara ilmihii marka walaalow inaa idinkana sii qortaan oo meelaha sii gaarsiisaan anoo kaaga mahad celinaya oo aad tahay nimanka wariyaasha oo mar walba ugu tabaruca codkooda iyo qoraalkooda inaadan ka daalin inta maqlaysana inaysan intay maqlaan aysan ka tegin wax uun ay u qabtaan kaan wax bixin karana inuu sii sheego ayaan aad u codsan lahaa
taasina waxay ahayd kusimaha madaxweynaha soomaaliya ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samar